galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galabnimo sabtiya taariikhduna ay tahay tobanka bisha ogast ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabana lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayga v o e somali com idaacadda galabta iyo wararka v o e na dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mida maxaa ka jira in xidhiidhka iiraan iyo weliba dowladda soomaaliya uu soo hagaagayo warbixin ayaannu idinka haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan wadahadalladii soomaaliya iyo etoobiya oo mar kale ka furmaya turkiga barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale iyo uu ka mid yahay barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ayaan idiin haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mida qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa jimcihii olole ku qabatay garoona dad badan ay ka soo xaadireen oo ku yaala gobolka arizona ama arizona iyada oo ay ku rajo weyn tahay in ay dhinacaasi galbeed kaga adkaato madaxweynihii hore maraykanka donald trump oo isagoo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga halka trumpna uu isu soo bixiisa ku qabtay gobolka montana si uu taageero ugu muujiyo musharaxa xisbiga jamhuuriga ama xubin u tartamaya xisbiga jamhuuriga ka mid a u tartamaya aqalka sanadka musharaxnimadeeda xisbiga dimuqraadiga oo in rasmi laga dhigo ay ka harsan tahay wax ka yarbil si ay ugu tartanto aqalka cad ayay haddana muddo toddobaad a socdaal ku jiraysaa iyadoo sidoo kalena musharaxii madaxweyne ku-xigeenka u magacaawday guddoomiyaha gobolka minnesota tim walls si ay u dhisto qanacsanaanta ololaheeda toddobaadka ay ku marayso amaan idhahda toddobada gobol si uu uga caawin karo doorashada ay gelayso bisha noofembar shanteeda socdaalkaasi jimcihii oo ay ku tagtay magaalada venegas ayaa halkaasi ay ku booqatay mutadawiciin ku sugan xafiis olole islamarkaana ay kula hadashay codbixiyaasha intii ay safarka ku jirtay haris ku guulaysatay taageerada l u l a c oo ah guddi howleed siyaasadeed oo ay leeyihiin ururka xuquuqda rayidka ah ee ugu da-da weyn ee ay leeyihiin dadka laatiinka taasi oo noqonaysa markii ugu horreysay ay weligooda taageeraan musharax madaxweyne khamiistiina trump ayaa ku qoslay tirada ololaha haris ka soo xaadiray inkastoo ay leekaayeen tiradii isaga u timi markii u dambeysay guuriyada waqooyi ayaa kaalmo dibadeed aan ka raadsan doonin dibadda si ay uga soo kabtaan fatahaado saameeyey meelo ka mida dalkaasi gaar ahaan aagaga ay xuduudda kala wadaagaan dalka shiinaha iyadoo kim jong un oo ah hogaamiyaha dalkaasina uu sheegay inuu amar ku siiyey saraakiishu inay caasimadda keenaan kumanaan qofoo barakacaya si loo siiyo daryeel wanaagsan kim ayaa sheegay in ay qaadan doonto laba ilaa iyo saddex bilood si dib loogu dhiso guryo islamarkaana dib loo dejiyo meelaha ay fatahaadu saameeyaan ilaa iyo waqtigaasina waxaa la gaarayaa ilaa waqtigaasi laga gaarayana ay xukuumaddiisu qorshaysay inay martigeliso ilaa iyo shan iyo toban kun oo iyo afar boqol oo qof kuwaasoo ay ku jiraan hooyooyin caruur dhallinyar iyo weliba askar naafa ah kuwaasoo la geyn doono xarimo ku yaala magaalada caasimadda waahe pyongyang sida ay maanta sheegtay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi warbaahinta dowladda ayaa ku warantay in roob culus oo halkaasi ka dacaya dhammaadkii bishii julaay uu saameeyey afar kun iyo boqol guri toddoba kun afar boqol iyo toban hegtaar oo dhulbeereed ah dhismayaal kaloo dowra waddooyin iyo weliba jidadka tareennada kuwaasoo ku yaala waqooyi galbeeda dalkaasi gaar ahaan magaalada zunjuw iyo weliba magaalada kale ee jaarka la ah ee ujuw ugu dambayntiina ruushka ayaa sabtidii bilaabay howlgal ka dhan ah waxay ugu yeedheen argagixisada saddex gobol oo xuduuda ku yaala kuwaasoo u dhow ukrain si uu joojiyo duulaanka ugu weyn ee ay kiyev ay xadka ay ku soo qaadayso dagaalka ka socda halkaasi labada sanno iyo badh cutubya ka tirsan ukrain ayaa subaxnimadii salaasadii ka soo tallaabay xadka gobolka kars ee galbeedka ruushka iyagoo weerar argagaxle halkaasi ku qaaday waxaanay hore ugu sii siqeen ama ugu sii durkeen dhowr kilomitir sida ay sheegeen falanqeeyayaal madax bannaan oo halkaasi ku sugan ruushka ayaa geeyey ciidamo dheeraad ah iyo weliba qalaba oo ay ku jiraan taangiyo gantaallada ridada dheer iyo weliba qeybaha duulista si loo joojiyay ciidamada halkaasi ka soo socda guddida qaran ee la dagaalanka argagixisanimada ee ruushka ayaa sheegay goor dambe oo jimcihii shalay ah inay bilaabayaan howlgallada ka dhanka ah argagixisada gobollada belgard baryaaniski iyo weliba karsk kooxahaasi si loo sugo amniga muwaadiniinta loogana hortago khatarta falalka argagixisanimo ee ay fulinayaan kooxaha cadowga qowlaysatada waa sida ay hadalka u dhigeenee dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatanna u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a mar kale ayaan idinleeya dhammaantiinba galab wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba waddamada iskaashiga islaamka ayaa lahjada adaga ku dhaleeceeyay israa'iil iyago oo ku dhaliilay tallaabooyin aan wanaagsanayn sida ay sheegeen oo ka dhanaa weerarka ay ku lahaayeen ama ay ku hayaan shacabka falastiiniyiinta iyo weliba ku-xadgudubka gobonimada iiraan kulan ka dhacay jidda ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka islaamku waxa ay soo jeediyeen in ay in la baadho xadgudubyadii dhacay ee ay ku eedeeyeen israa'iil bayaan ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa lagu muujiyey sida ay waddamada islaamku uga xun yihiin ku-xadgudubka gobonimada iiraan xilli xukuumadaha muqdisho iyo weliba iiraan aanu ka dhexayn cilaaqaada diblomaasi wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixintan inoo haya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa mar kale muujisay walaaca ay ka qabto weerarka israa'il ay ku qaaday dhulka falastiin gaar ahaan magaalada qasa iyo sidoo kale weeraradii ay ku qaaday gudaha dhulka iiraan oo ay ka xun tahay sida lagu sheegay ku-xadgudubka madax bannaanida jamhuuriyadda iiraan wasiirka wasaaradda amuuraha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka qayb galay shirka iskaashiga wadamada islaamka ayaa looga hadlay xadgudubka israa'iil ee ku qaaday shacabka falastiin iyo sidoo kale ilaalinta madax bannaanida jamhuuriyadda iiraan sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amuuraha dibadda ee soomaaliya shirka oo ka dhacay magaalada jidda siddeedii bishii agoosto ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda amuuraha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee soomaaliya danjire axmed macalin fiqi shirkaasoo dhacay arbacadii lasoo dhaafay guddiga fulinta dhinacyada ayaa isla soo qaaday wasaaradda wasaaradaha amuuraha dibadda ee waddamada in la baaro xadgudubka iyo dembiyada israa'iil ay ka geysatay ee joogtada ah ee ka dhankaa shacabka falastiin iyo sidoo kale ku-xadgudubka madax bannaanida jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka oo ku qornaa luuqadda carabiga oo ay baahisay wasaaradda amuuraha dibadda ee soomaaliya kulanka ayaa gabagabadiisii waxaa laga soo saaray in la dhaleeceeyo arrimaha la xiriira xadgudubka iyo dembiyada ka dhacaya falastiin iyo sidoo kale xadgudubyada ay geysanayso israa'il waxaana la isla soo qaaday in dowladaha iskaashiga islaamku ay u midoobaan sidii arrintaasi ama qadiyadda bariga dhexe xal loogu heli lahaa islamarkaana loo samatabixi lahaa dadka dhibaatadu ay soo gaartay ee falastiiniyiinta inkastoo bayaanka wasaaradda amuuraha dibadda ee soomaaliya ay sii daysay ee ku saabsanaa shirkii siddeedii bishii agosto uu ka qayb galay wasiirka amuuraha dibadda soomaaliya lagu sheegay in dowladdu ay ka xun tahay ku-xadgudubka dhuleed ee israa'iil ay ku samaysay gudaha jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan haddana marka la fiiriyo xukuumadaha dahraan iyo muqdisho ayaan lahayn xiriir diblomaasi sannadihii ugu dambeeyey shirka ka dhacay magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya waxaa ka muuqanaya in wadamada islaamka oo ay soomaaliya ka mid tahay ay si weyn uga xun yihiin weerarkii ka dhacay gudaha dahraan kaasi oo lagu dilay hogaamiyihii falastiiniyiinta gaar ahaan ururka xamaas ee xafiiskooda siyaasadda ismaaciil haniya weerarkaasi oo noqday mid si weyn dunida islaamka iyo guud ahaanba caalamka looga hadalhayay cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
wasiirada arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo etoobiya ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda ay mar kale ku kulmaan magaalada ankara si ay uga wada hadlaan is-afgaran waa ka dhashay heshiiskii dhex maray somalilan iyo etoobiya hornaantii sannadkan waa sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakaan fidaan haddaba warbixin reuters ay arrintan ka qortay waxay noo soo koobaya ismaaciil farjar
turkigu waxa uu dhexdhexaadin ka dhex wadaa labadan dal ee deriska ah ee khilaafka uu ka dhex jiro kuwaas oo xidhiidhkooda uu xumaaday bishii januari markii ay etoobiya iyo somalilan ku heshiiyeen in etoobiya laga kareeyo dhulxeebeed cabirkiisu gaadhayo ilaa labaatan kilomitir oo ku yaalla xeebaha somalilan taas beddelkeedana ay etoobiya aqoonsanayso somalilan muqdisho ayaa heshiiskaas ku tilmaantay mid sharci darro ah waxayna qaaday tallaabooyin aargoosi ah oo ay ku jirto inay eriyaan danjirihii etoobiya u fadhiyey soomaaliya sidoo kalena waxay ku hanjabeen in ay dalka ka saari doonaan kumanaan ka tirsan ciidamada etoobiya ee ku sugan gudaha soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo etoobiya ayaa bishii hore ku kulmay magaalada ankara iyaga oo uu dhexdhexaadinayo wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakaan fidaan waxayna xilligaas ay labada dhinac isla afkarteen in wareeg kale oo wadahadal ah la qabto hakaan fidan oo shir jaraa'id ku qabtay istanbul ayaa sheegay in wejigii labaad ee wadahadallada soomaaliya iyo etoobiya in uu ka dhici doono magaalada ankara toddobaadka soo socda kudhawaaqista hakaan fidaan ayaa timi toddobaad kadib markii uu booqasho ku tegey adis ababa oo uu la kulmay ra'iisul wasaaraha etoobiya abi axmed waxaan si faahfaahsan ugala hadalnay arrimahan ra'iisul wasaare abi axmed ayuu yidhi hakaan fidaan wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga wuxuu intaas ku daray xiisadda soomaaliya iyo etoobiya waxay soo afjarmi lahayd in etoobiya ay gaadho badda iyada oo soomaaliya u maraysa ayna etoobiya aqoonsato siyaadada iyo israacsanaanta dhuleed ee soomaaliya ayuu yidhi turkiga ayaa sannadihii ugu dambeeyey noqday saaxiibka ugu dhow ee dowladda soomaaliya ankara waxa ay ka dhistay iskuullo isbitaallo iyo kaabayaasha dhaqaalaha soomaaliya iyagoo arday badanna ugu deeqay in ay si bilaasha wax uga bartaan gudaha dalka turkiga sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobankana turkigu waxa uu muqdisho ka furay saldhigga ugu weyn ee ku yaalla dibadda horraantii sannadkan turkiga iyo soomaaliya ayaa kala saxeexday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha ah ankara ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay taageero dhanka badda ah u dirto biyaha soomaaliya kadib markii labada dal ay isla garteen in ankara ay u soo dirto xeebaha soomaaliya markab shidaal baadhis ah oo sahamin doona shidaalka iyo gaasta
aad i aad ayuu mahadsanyahay ismaaciil farjar oo inala socodsiinaya warbixintaas oo qortay wakaaladda wararka reuters hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobey ayaa ka digaya dhibaato badan ee isbeddelka cimiladu ay ku hayso qeybo badan oo ka mid ah bariga iyo weliba koonfurta qaaradda afrika taasoo ka sii daraysa xaaladda malaayiin qof oo la halgamaya in ay ka badbaadaan colaadaha faqriga gaajada iyo weliba cudurrada warbixin ay qortay v o a waxay noo soo koobaya ibraahim xasan daandurey
laga soo bilaabo bartamihii bishii abril roobab culus oo la xiriira ilniino ayaa waxay horseedeen dhacdooyin cimilo xumo ku baahday bariga afrika oo ay ku jiraan daadad dhulgo'yo iyo roob dabaylo daran wata hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegtay in roobab mahigaan ah oo da-ay ay dhaliyeen dhibaato xagga nolosha ah ee tobannaan kun oo qof oo ku nool dalka suudaan oo ay dagaallo ka socdaan kuwaasi oo barakac dhaawac iyo dhimasho badanba geystay dadkaasi oo ay ku jiraan qaxooti si aada ugu baahan gargaar biniaadminimo afhayeenka u n h c r afhayeenka u n h c r olga sarado ayaa waxay ugu sheegtay suxufiyiin geneeva jimcihii shalay in robab mahigaan ah iyo daadad xooggan labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ay saameyn xun ku yeesheen nolosha kumanaan qaxootiya iyo barakacayaal waxaana ay xustay inin ka badan kow iyo toban kun oo qof oo ku nool bariga gobolka kasaala ay quus taagan yihiin iyadoo sheegtay in dadkaasi ay ku jiraan qoysas badan oo dhowaan yimid kadib markii ay ka soo carareen rabshadaha gobolka sanaar oo qaarkood la barakiciyey saddex ama afar jeer oo hore tan iyo markii colaaddu ay bilaabatay oolgasaraadu waxay sheegtay in dadkaasi ay ka soo hayaameen wixii ay haysteen oo raashin uu ku jiray ayna la kulmaan caqabado waaweyn ee dhanka helitaanka biyo nadiifa iyo faydhowr taasi oo kordhinaysa khatarta cudurrada biyaha ka dhasha ururka i m o ayaa waxa uu sheegay in in ka badan toban milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha suudaan iyadoo laba milyan ay magangelyo u doonteen dalalka deriska ah tan iyo bartamihii bishii abril ee sannadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee suudaan iyo xoogga taageerada deg dega barnaamijka cunnada adduunka ee w f p ayaa waxa uu sheegay in in ka badan toddoba iyo labaatan milyan oo qof oo ku nool afrikada koonfureed ay waxyeelo ka soo gaartay abaartii ka dhalatay duufaanta elnino valeria joneyere kaaliyaha agaasimaha fulinta howlaha barnaamijka cuntada adduunka ayaa waxay sheegtay in soddon iyo afar boqolkiiba dadka dalalkaasi ay haysato cunnayare iyada oo ka hadlaysa magaalada roma ayaa waxaa jurniyere ay sheegtay in abaarta baahsan ee ka jirta gobolka ay xaalufisay dalagyadii beeraha taasoo saameyn ku yeelatay qiimaha cuntada waxaana ay intaas ku dartay in dadku ay la kulmayaan xilli ay si xoog leh ay u daayaan roobab mahigaan ah oo ka soo hormaray xilligii ay di'i jireen valeria jurnier waxay sheegtay in kow iyo labaatan milyan oo caruur ah oo ku nool dalalka afrikada koonfureed mid ka mid ah saddexdiiba uu ku nool yahay xaalad fadhiidnimo ah iyadoo saddex dhibic shan milyan oo caruur ahna ay la halgamayaan xaalad nafaqo xumo ba-an ah oo u baahan in lala tacaalo
waagaga dhegeystayaal aadi aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo ay diyaarisay v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxay noo soo jeedinayaa islamarkaana ay noo hamaan idhaahdo haatanna ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyey xeerarka doorashooyinka dalka iyo xisbiyada siyaasadda kadib markii kulankoodii caadiga ahaa ay ku yeesheen magaalada muqdisho xeerarkan cusub ayaa waxay noqonayaan kuwa lagu hagi doono hannaanka doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasadda ee soomaaliya waxaana saxaafadda u akhriyey afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale
labada xeer waxa ay kala yihiin xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda uu dalku yeelan doono labadan xeer ama sharci waxa ay hagi doonaan hannaanka doorashooyinka dalkeena soomaaliya uu yeelan doono xeerka doorashooyinka qaranka ee maanta golahu uu ansixiyey waxaa ahmiyad weyn uu leeyahay dalka iyo dadka sida aan horey u sheegay sababtuna waxay tahay maadaama taladii dib loogu celinayo shacabka soomaaliyeed si ay u doortaan hogaamiyaashii matali lahaa ummadda soomaaliyeed marka xeerka doorashada waxa uu waddanka u jihaynayaa doorasho qof iyo cod ah oo dalka oo dhan ka dhici doonta waxa uu xaquuq siinayaa xeerka maanta golahu ansixiyey in muwaadin kasta oo soomaaliyeed uu u codeeyo cidda uu doonayo inay hogaamiso kaasi oo runtii ah qodob dastuuri ah haddaba xeerarkan muhiimka ah ee doorashooyinka iyo ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee xukuumadda maanta ay ansixisay waxa dalkeennu ay ka gudbinayaan nidaamkii hore ee doorashooyinkii dadbanaa ee lagu soo caanamaalayay muddo dheer waxaana loo guurayaa hannaanka doorashooyinka dadweynaha ee dimuqraadiga ah ee qof iyo cod
dhinaca kale waxaa ansixinta xeerarkan ka soo horjeeda qaar ka mid a xisbiyada dalka ka jira xildhibaan yuusuf gamacdiid oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena ah xogayaha guud ee xisbiga himilo qaran ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan xeerarka la ansixiyey falastiin axmed iimaan oo qadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriirta ayaa ugu horreyn weydiisay xildhibaanka aragtidooda xeerkan iyo waxa ay ku diidan yihiin
marka koowaad walaalay waa mabdi'iyan waan soo dhoweynaynaa in xeer doorasho oo caddaynaya qeexayana doorasho qof iyo coda in la sameeyo oo ay gole wasiir ansixiyaan si lamid a yani hirgelinta nidaamka axsaabta sharciga iyaduna yani maamulayo oo dhiirigelinayo in ay iyaduna ay ansixiyaan waan soo dhoweynaynaa laakiin waxaa ka horeeya waxyaaba badan oo asaasi waxa u ah dalku muddadii hadda dowladiska aan ku jirnay labadaas xeerba hore loo sameeyey oo sharciga axsaabtana waa jiray sharciga doorashana dhowr jeerba waa la sameeyey laakiin labaduba waxay beeneen oo ay halkan hadda aan joogna markasta ugu soo laabanayna waxay ahayd yani waxyaabaha asaasiga wa ahayaa meesha ka maqnaa taasoo kow ka tahay yani doorasho waa wax ay tahay inay isla ogol yihiin dhammaan dadka ay khusayso dadka ay khusaysana waa cayiban yihiin waa goobaha iyo dalku waa federaal stateda ay ka dhacaysa doorashada iyo urur siyaasadeeda iyo saamiirada siyaasadeed ee danaynaya inay ku tartamaan doorashada isla ogeliyiin hanaanka doorashada haddii marka qolo gaara ay samayso waxay kusoo dhammaan doontaa halkii kuw kale kusoo dhammaan jireen intaa waxaa saldhig u ah oo haddana yani kasii daranba oo aan weli hore jiri jirin oo tan jirta waxay tahay afar cutub ayaa madaxweynuhu rabitaankiisa gaarka ah si kastaba yani ha ugu meelmartee ayaa loogu dhawaaqay in la ansixiyey dastuurna waa heshiis bulsho oo la rabo ummad inuu isku haya inuu kala geeyo ma ahan laakiin baarlamaanka shalay adinkaa soo gudbiyey haddana sharcigan adinkaa laydinku soo celiyey haddii aad aqlabiyad u haysataan aad ku hor istaagtaan ama aad wax uga bedeshaan maxaa idiin diidaya oo aad xukuumadda ugu eedeynaysaan hadda waxaan ogsoonahay khilaafaad aan loo baahnayn maanta oo siyaasada dalka inuu ku jiro iyadoo marxalad adag oo cadow guday cadow dowlad ay taagan yihiin in dalka uu geliyo madaxweynaha hadda dalka hogaaminaya iyo xukuumaddiisaba dalku ay geliyeen buuq siyaasadeed oo aan muhiim ahayn in waktigaa la galo taasoo ahayday dastuurka iyo hanaankiisii oo qaldanaa in de laga hormariyo heshiisyo iyo in laisla meel dhigo iyo tabashooyinka jir in la xaliyo haddana waxaan taaganahay oon ogsoonnahay dowlad goboleedyada naftigooda shirkii ay ku ballameen bishii yani julaay lagu ballamay inuu qabsoomo waa haddana rajo aysan jirin inuu qabsoomo sababtuna ay tahay afarta cutub naftigooda ayaa dowlad goboleedyada soo madaxweynuhu kaga faa'iidaysanayaa fursad yani dhibaatooyin iyo xaalado amni iyo mid dhaqaale iyaga haysataso kaga faa'iidaysanaya ayuu si uun heshiis ula gaaray heshiiskaasna sida madasha watashi qaran ay ku dhisan tahay wada ogol uu ahaa puntlandna hore ugu maqnayd somalilandna dee awli kumaysa jirin oo banaanka ka taagnayd hadda marka waxay xaqiiqdii ay dul istaagtay in inay ku qanacsaneen marka hore siday wax u socdaan oo madaxweynaha keligii ula cararayna dalka ay dan ugu ahayd maanta shirka dhicila ee toban jeer la iclaamiyey ee lala sugaata waxaa naftigooda inay yani iyagu ay soo meelmaraan waxay aheeday horey ayaga golaha wasiir waxay u meelmariyeen guddigii doorashooyinka iyo xuduudaha oo laba guddi oo dastuurka si gaar ugu kala dhisan ay isku dareen inay ku sheegeen dowlad iyo dowladda federaalka ay keenaysa marka hanaankaas buu ka taagnaa kanna waa lagu sii kala tegayaa laakiin waddanka waa u baahan yahay in la helo mudan xildhibaan in la helo xeerar lagu hago doorashooyinka iyo xisbiyada waa muhim weliba xilli doorashada hadda ay ka dhiman tahay laba sano iyo wax yar dowladdii dowladdan ka horreysay oo madaxweyne farmaajo uu hogaaminayay ayaa waxaa la sameeyey sharci doorasho teramkii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuudna xeerka xisbiyada la sameeyey laba xeer labaduba way jiraan marka wax micno samayn maysa ee wixii u gogol xaarayay oy kow ka tahay yacni siyaasad degan iyo heshiis siyaasadeed oo dhaba in laga gaaro khilaafaadya siyaasadeed taagan amniga dalka laga shaqeeyo hay-adihii kale ee dawliga ahaa ee garsoorka ahaa ee sida maxkamadda dastuuriga ee doorasho qof iyo cod iyo hayga laheyd la helo arrimaha aas-aasiga ah dowladiskana kaalin muhiim ah ka qaadan kara khilaafaadka jirana maxaanku rahdaye xal rasmi ka gaari kara in laga hormariya waxaan ahayd marka waxaan oo dhan waan fahansannahay waan arki doontaa ummaddana way ogaan doontaa ujeedkooda wuxuu yahay inay qabsoomayn madaxweynuhu uu cad yahay waaqacaana uu u joodaay waxa keliya ay tahay waxay tahay muddo dheeraysi iyo inuu iska sii joogo intay waxaan ka hergelayaan iyo buuqaasi iyo in uu ka raadiyo nolol dheeraysi oo yani extension uu ka dhex raadinaya inoo cad wayna caddaan doontaa iyada laftigeena aanaan suurogeli doonin marka marka baarlamaanka markuu idinkugu yimaado xeerkan maxaa idiin diidaya in adinku haddii sixitaan uu u baahan yahana aad saxdaan haddii wax kabedel u baahan yahana uu aad ka bedeshaan haddii la idinkaaga codbatana aada aqbashaan waad mahadsan tahay baarlamaanku waaba shaqadiisa taas laakiin waxaan kuu sheegayaa wax hadda maanta lasoo gudbiyey horta sharci iyo xeer kasta oo lasoo saaraahi waxaa budig u ah haga dastuurka soomaaliya ay heshiiska ku tahay dastuurkii ayaa qabyo ah qodobadan qeybo badan oo ka mid ahna siday hadda cutubka afraad oo madaxweynuhu asiga rabitaankiisa lagu sameeyey u qeexaya ayaa cutubka maxaan ku rahday lixaad ugu soo horeeyaah cutubka lixaad qodobkiisa lixdan iyo sagaalaad wuxuu leeyahy madaxweynuhu waxaa dooranaya baarlamaanka federaalka soomaaliya cutubka afraad oo asiga samaystana wuxuu leeyahy madaxweynaha shacabkaa dooranaya ma la gaarin marka waxaan rabnaa hor dastuurkii dhammaan in la dhammaystiro la saxo la iswaafajiyo kadib aa doorashooyinkii iyo maxaan ku rahday axsaabtii laga hadli karaa kaasi wuxuu ahaa xildhibaan yuusuf gama'diid oo u warramayey falastiin axmed iimaan xeerarkan oo u baahan ansixinta golaha shacabka ayaa haddii ay sidan ku dhaqan galaan waxay dalka ka rari doonaan nidaamkii hore ee doorashooyinka ee ku salaysnaa doorashooyinka dadban iyadoo loo guuri doono hannaanka doorashada tooska ah ee qofka iyo codka dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
intaasina waxaynala socodsiinaya cabdiqaadir maxamed mursal haatanna ku soo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaa inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo weliba nuur xasan nuur
kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha nuur inta aanan gelin akhrinta dhambaalada dhegaystayaasha waxaan u soo qabanayaa heesta duufaan jacayl waxaa qaadaya cabdi xasan dege jacayliga dawaynba sixuuni darbeeyayo deegtu iiga fuulayo waanigan dakaame jacayliga dawaynba sixuuni darbeeyayo deegtu iiga fuulayo waanigan dakaame sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadalba waanu daayey sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadalba waanu daayey wandaydayaa ma daalo wandaydayaa ma damqado wandaydayaa ma daayo duufaani qaade wandaydayaa ma daalo wandaydayaa ma damqado wandaydayaa ma daayo duufaani qaade anigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daawayni qaban isku kay dabooshe anigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daaway qaban isku kay dabooshe doqonnii madaydi markaan dabiin ka soo galay doqonnii madayni markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu laba diblaysay doqonnii madayni markaan dabiin ka soo galay doqonnii madayni markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu laba diblaysay wandaydaya ma daalo wandaydaya ma damqado wandaydaya ma daayo duufaani qaade wandaydaya ma daalo wandaydaya ma damqado wandaydaya ma daayo duufaani qaade nafsadii la daayaco dulli kama fogaate dibirtaan la soo maray ilmaa iga dareerte nafsadii la daayaco dulli kama fogaate dibirtaan la soo maray ilmaa iga dareerte dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay waa laygu daabaco dunidaba ma joogi dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay waa laygu daabaco dunidaba ma joogay wandaydaya ma daalo wandaydaya ma damqado wandaydaya ma daayo duufaani qaatay nuur dhambaalkan wuxuu noogu yimid cumar cali shaambi iyo dhotor cabdirashiid sheekh yuusuf guuleed cabdiqaadir xuseen maalin oo loo yaqaan abu xuseen iyo cabdirasaaq isaaq iidow iyo shiro aw axmed dhegey maxamed cali falaax iyo axmed nuur faarax iyo daahir jimcaale caddaan sheekh cali raage khadiija xuseen maalin iyo sheekh axmed xuseen cabdi iyo axmed yuusuf maxamuud george waxa ay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida ah waxayna tahniyad gaarsiinayaan boqoradda neley shire axmed iyo boqorka ay isxusheen cabdiraxmaan cali shaambi oo muqdisho uu ku aqalgalay dhowaan waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin annaguna waxaan leenahay kala kulma arooskiina bashbash iyo barwaaqo ee banaheyda kala siiyo owlaad kheyr qabta daanduray oo dhambaalkaasi la mid ah waxaa diraya dadka kale ah cabaas cumar xasan maryan cali falaax iyo saygeeda abuukar heraabe iyo caruurtooda cabdulaahi cali shaambi iyo zahre xuseen maalin zahre cali shaambi iyo sacdiyo xuseen maalin suuriye cali shaambi iyo aamine cali shaambi madiine cali shaambi iyo hooyo xaliimo jimcaale hooyo rubiyo tooxow safiyo macalin cali shire iyo farxiye cali shaambi calas abuukar xasan dhammaan dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah waxa ay tahniyad aroos oo farxad leh ay u dirayaan boqoradda naley shire axmed iyo boqorka ay iscalamadeen oo ah cabdiraxmaan cali shaambi oo toddobadii bishan agoos uu arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban allaha idinkala siiyo aamiin waxaan idiin soo xulnay heesta wadanoolaada oo nabad ku waara codka macaan shay miro daca
waayaha adduun warwerli'i kumara kumara walaa weheliyo walaal guri wadaraho ilaaliyo gabdhale waayaha adduun warwerli'i kumara kumara walaa weynaha waxaa weydiis haka waaynin weynaha waxaad weydiisataan haka waaynin wada noolaado nabad ku waara wada noolaado nabad ku waara wada noolaado nabad ku waaraay wada noolaado nabad ku waara anaguna watiin ducaawafiyayaan idiin wadne ayaadaha waxigayaan idiin wadne waynaa idinka yeer anaguna watiin ducaawafiyayaan idiin wadne ayaadaha waxigayaan idiin wadne waynaa idinka yeer weynaha waxaad weydiisataan haka waaynin weynaha waxaad weydiisataan haka waaynin wada noolaado nabad ku waara wada noolaado nabad ku waara wada noolaado nabad ku waaraay wada noolaado nabad ku waara wada noolaado nabad ku waara wada noolaado nabad ku waara
waxaa uu dhambaalkan naga soo gaaray hooyo canab maxamed cabdi iyo aabe cali casayr iyo nimco maxamed iyo cabdulaahi mire iyo cabdirasaaq cali casayr iyo ayaan cali casayr axmed weli xuseen maxamed iyo khadiijo cali casayr waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay hambalyo u diraan ayaan xasan oomaar iyo mubaarak cali casayr oo ku aqalgalay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin isku barakooba ee baraheeda kale sii owlaad qaanqabta aamin ayaan leenahay ku soo dhowaada heestan kale ee halkudhiggeedu yahay iyo calooldabac waxaa qaadaya axmed cali cigaal
ee maale jacaylkuyo waa dawlad calanloo cidi lama hadlayse ee maale jacaylkuyo waa dawlad calanloo cidi lama hadlayse cilaadee ba keena dadku igu canaanto dududaaru yeele cilaadee ba keena dadku igu canaanto dududaaru yeele caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac caynkii arraweeliyoy cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac adiga cawalaho caafimaad ku maalo ku caweeya nabade adiga cawalaho caafimaad ku maalo ku caweeya nabade hadal caad ku jiraayo carab daalable bay dilay iyo ciidama allo hadal caad ku jiraayo carab daalab labay dilay iyo ciidama allo caynkii araweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool daabac maruni calool daabac caynkii araweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool daba maruni calool daba cara laga hayaa maane anigiyo ciyowgu ku cawaysinaa cara laga hayaa maane anigiyo ciyowgu ku cawaysinaa gantalaha cadceeda yanku caagaa gubyoodo cidlan weheshimuude gantalaha cadceeda yanku caagaa gubyoodo cidlan weheshimuude caynkii araweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool daba maruni calool daba caynkii araweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool daba maruni calool daba
markaana waxaa noo baaqaya daanda dadka kale ah hooyo haboon xaashi jaaxuur iyo hooyo kaaho xaashi jaaxuur aabo qaasim sheekh cali iyo hooyo xabiibo nuux cabdi yaasir axmed maxamed zakiye axmed maxamed iyo rawdo axmed maxamed aamine xaashi jaaxuur iyo axmed maxamed xaashi maxamed xaashi jaaxuur xaliimo xaashi jaaxuur xaawo xaashi jaaxuur iyo cabdideeq xaashi jaaxuur xuseen xaashi jaaxuur iyo cabdulaahi xaashi jaaxuur khaliif xaashi jaaxuur iyo raaxo xaashi jaaxuur sayid axmed maxamed sheekh cali iyo dahabo maxamed nuux maxamed daa'uud cabdi aniso bashiir mataan amaal bashiir mataan iyo caasho bashiir mataan maxamed bashiir mataan cabdirasaaq bashiir mataan iyo iqro bashiir mataan dhammaan ilmo bashiir mataan oo isku duuban waxay u hambalyaynayaan cabdinaafac qaasim sheekh cali iyo aamine bashiir nuur mataan oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda albarak waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin daandahay dhinacii heesaa maxaa inoo haysa markana ku soo dhowaaday heesta oo qormo codadkii cabdisalaad beerdalcashe iyo xaliimo khaliif muqow
hormarub helayo uu qaanidye ee xareedu qarsaad qamare qurxeeda leede qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte inqanjeedho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte inqanjeedho laegtahay kama uu qadinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyaaylege
markan qamarku weegaba weegaba markan qamarku weegaba weegaba qamuyaa illigeede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqalo cisaabe mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqalo cisaabe mallaqdaay qabaadka labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda genya qayrabaaho loo qaaday heesa qutunkeeda leey dayax qadimaadiisii aan caad ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkaay qadiimadiisii aan sagaal ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkaay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabbaadhada markaad xaggayga suuqalo cisaabe mallaqdaay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa qabri hoose mooye
dabaalka nuur waxaa dirayaa ayaan cabdulqaadir caraale zakariya cabdulqaadir caraale iyo maxamed cusmaan xabakaar maxamed cabdi cali dhoogshe iyo cabdiweli cali shaambi maxamed cumar cali shaambi iyo injineer saciid abuukar xasan iyo axmed salaad tifow iyo ayaan khaliif muxudiin macalin ibraahim jilac cabdulaahi mire afey iyo dhogtar cabdulqaadir wehliye waxaana ay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida ah waxayna hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan boqoradda naley shire axmed iyo boqorka ay isxusheen cabdiraxmaan cali shaambi oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina aamiin hambalyadani waxay naga soo gaartay madaxa laanta af soomaaliga cabdiraxmaan yabrow iyo xaaskiisa saciido cali falaax iyo caruurtooda injineer cabdulqaadir sheekh yuusuf guuleed iyo axmed nuur sheekh yuusuf guuleed daa'uud xuseen maalin iyo xaaji cali xaaji iimaan iyo caruurtiisa abuukar xaaji iimaan iyo caruurtiisa salba mire afey iyo mahad cali xarbi shire axmed iqra cali shaambi khadre shire axmed iyo luul xasan maalin nabadoon madoobe iyo nabadoon shooko dhammaan dadkaasi oo isku duuban oo meelo kala duwan oo dunida daafaheeda kala jooga ayaa waxa ay halkan hambalyo aroos oo farxadle ay uga dirayaan boqorka iyo boqoradda iscalamaday oo kale ah naley shire axmed iyo cabdiraxmaan cali shaambi oo ku aqalgalay toddobadii bishan agost ee sanadkan labada kun afariy labaatanka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idin kala siiyo aamiin kaalimihii heesaha haddii aan dib ugu laabanno goormaa kuugu dambaysa codadka cabdinaasir macalim iyo sahre axmed jaamac heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiiyey ibraahim xasan garabey daandureyn iyo anoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
laba goor tuuski helay loolii eganahaydo loolii eganahaydo laba goor tuuski helay duulkoliqay xariidii rayskuna labeeyahay rayskuna labeeyahay ollaama ubaaxiyo isku laray calintii legleeganayaan calintii degleganaya saxan saxalulaysiyo sida laydhaa laydhaa udugali labqabuujiya saxan saxalulaysiyo sida laydhaa laydhaa udugali labqabuujiya maxaa kaalilaahiya caashaaqa allalini maxaa kaalilaahiya caashaaqa allalini
sida arnibaaxo sida arnibaaxo lisanayo miciyaha sida arnibaaxo sida arnibaaxo lisanayo miciyaha ama laqan maroodiya ama laqan maroodiya ama laqan maroodiya oo laa maku caarkamaye oo laa maku caarkamaye ama faraasna labihiyo birmakabaha lihin kule ligta geesigeedii farxad lagu abuuro caashaqa caashaqa aan la dhabtaye adna hool istiiso farxad lagu abuuro caashaqa caashaqa aan la dhabtaye adna hool istiiso
waagaag dhegeystayaal heestaasi waxay ugu dambeysay barnaamijka ambaliyada iyo heesaha iyo weliba guud ahaanba idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
sidii aanu laabkacay sidii aanu laabkacay ladi waay jirko sidii aanu laabkacay sidii aanu laabkacay ladi waay jirko sidaanu lama dhagdooda lacawaa ka toosaaye lacawaa ka toosaaye